habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda caawa ee qeybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington
waa fiidnimo axad ah oo ay isniin soo gelayso habeen isniin soo gelayso taariikhduna waa toddoba iyo labaatanka bisha oktoobar sanadka labada kun sagaal iyo tobanka waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo bogga v o a somaali dot com idaacadda fiidnimo waxaa idinla socodsiinaya maxmed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mida maraykanka oo sheegay in hogaamiyihii isis abubakar albakdaadi lagu dilay weerar ka dhacay syriya
xalay maraykanku waxa ay caddaaladda dhadhansiiyeen hogaamiyihii argagixisada dunida abubakar albakdaad wuu dhintay waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha kolkaas buu sheekhii yidhi hal waa yaab halna waa yaabka yaabkiis halna waa amankaag dundumo aboor baa sameeya waa yaab candhuuftiisa ayuu ku sameeyaa waa yaabka yaabkiis habeenkii buu sameeyaana waa amankaag barnaamijkii waacitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa xaqiijiyey in hogaamiyihii kooxda isis abubakar albakdaadi lagu dilay howlgal ciidamada gaarka ah ee maraykanku ay ka fuliyeen gudaha dalka syriya xalay waxa ay dowladda maraykanku cadaaladda dhadhansiisay ninkii koowaad ee hogaaminayay kooxda caalamiga argagixisada ah ayuu yidhi trump oo axaddii hadal ka jeedinayay aqalka cad madaxweynaha ayaa sheegay inaanay wax khasaare ah ka soo gaarin ciidankii maraykanka ahaa ee howlgalkaasi fuliyey master trump ayaa sidoo kale sheegay in albakdaadi uu ku cararay meel god ah si uu ugu dhuunto hase ahaatee uu isqarxiyey markii uu arkay in ciidamadu ay ku raajoogaan sidaasna waxa uu ku dilay naftiisa iyo saddex carruura oo godkaasi kula jirtay warbaahinta ayaa warinaysa in howlgalkan oo ka dhacay gobolka idlib ee dalka syriya ay ka qayb galeen diyaaradaha helikobteriska loo yaqaano kuwa dagaalka iyo sidoo kale diyaaradaha aan duuliyaha lahayn
wararka ka imaanaya magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayaa sheegaya in magaaladaasi lagu xirayay malaaq axmed xasan liibaan malaaq kaskey oo ka mid ahaa waxgaradka deegaanka malaaqa ayaa loo xiray kadib markii lagu eedeeyey in uu ka qayb galay caleemasaarkii madaxweynaha maamul goboleedka jubbaland axmed madoobe kaas oo ka dhacay magaalada kismaayo labaiyo tobankii bishii oktoobar ee sanadkan malaaqa ayaa dib ugu laabtay magaalada baydhabo sabtidii shalay sida uu kusoo warramayay wariyaheena magaalada baydhabo ma jiro weli mas-uul ka hadlay xarigga malaaq axmed xasan malaaq kaskey dhinaca kalena maalintii laba-iyo soddonaad waxaa xabsiga dhexe ee magaalada baydhabo ku jira wariye cabdulqaadir barre macalim iyo siyaasiyiin kale kuwaas oo iyagana lagu eedeeyey inay ka qayb galeen shir jaraa-id oo lagu taageerayay madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed dhowaan
booliiska hong kong ayaa axadda maanta ah sunta dadka ka ilmaysiisa ku kala eriyey kumanaan mudaharadayaal ah dibadbaxyadan ayaa loo soo agaasimay si loo muujiyo diidmada shacabka ee arxandarada ciidamada booliisku kula dhaqmayeen bilihii uu socday mudaharaadyada magaalada ay shiinuhu maamulaan booliiska ayaa sheegaya in banaanbaxyada maanta oo ka dhacay waddada nathan uu ahaa mid aan ogolaansho loo haysan booliiska magaalada hong kong ayaa beeniyey eedeymaha loo jeedinayo ee ah inay awood xaddaafa u isticmaaleen dibadbaxayaasha waxayna ku doodayaan inay muujiyeen isxakamayn toddobaadkii hore booliisku waxa ay raaligelin ka bixiyeen fal ay biyo ku buufiyeen masaajid iyo dad ka agdhowaa goobtaasi xilli ay isku dayayeen blaysku inay ishortaagaan banaanbaxyada lagu dalbanayo dimuqraadiyadda banaanbaxayaasha ayaa sheegaya inay abaabulayaan dibadbaxyo kale oo ay ku taageerayaan dadka laga tirada badan yahay ee ay booliisku halkaasi ku weerareen guddiga doorashada dalka mosambique ayaa maanta ku dhawaaqay in madaxweyne philip newsy uu ku guuleystay doorashadii madaxtinimo ee dalkaasi ka dhacday shan iyo tobankii bishan aan ku guda jirnay ee oktoobar newsy oo ka socda xisbiga talada haya ee frelimo ayaa doorashada ka helay saddex iyo toddobaatan boqolkiiba codadkii la dhiibtay halka xisbiga renamo uu ka keenay laba iyo labaatan boqolkiiba xisbiga mucaaridka ah ayaa qaadacay natiijada halka taageerayaasha xisbiga talada hayana ay bilaabeen dabaaldega guusha doorashada habeen wanaagsan dhegeystayaal halka warkaasi aad kala socoteenna waa v o a washington aan ku bilownay madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa maanta si rasmi ah ugu dhawaaqay in hogaamiyihii ururka daacish abubakar al baqdaadi lagu dilay weerar milatariga maraykanka ay ka fuliyeen sabtidii shalay gudaha dalka suuriya madaxweynaha ayaa goordhoweyd khudbad si toos ah looga baahiyay telefishinka maraykanka uu shacabka maraykanka kula hadlay islamarkaana uu ku xaqiijiyey dilka hogaamiyihii daacish maxamed colaad xasan oo arrintan ishu ku hayay ayaa warbixintan inooga diyaariyey abubakar al bakdaadi hogaamiyihii isis oo noqday ninkii loogu doondoonista badnaa dunida ayaa sida madaxweynaha maraykanka donald trump uu sheegay lagu dilay syriya madaxweyne trump ayaa jeediyey khudbad si toos ah looga baahanayay telefishinada maraykanka oo uu shacabka maraykanka kula hadlayay isagoo ku dhawaaqay dhimashada al baqdaadi
xalay maraykanku waxay cadaaladda dhadhansiiyeen hogaamiyihii argagixisada dunida abubakar al baqdaad wuu dhintay trump waxa uu sheegay in ciidamada gaarka ah ee maraykanka ay weerar ku qaadeen xero ay ku sugnaayeen baqdaadi iyo ciidamadiisa oo ku taalla gobolka idlib ee dalka syriya halkaasoo ay ku laayeen dhammaan maleeshiyadii xerada ku jirtay laakiin uu albaqdaadi isku dayey inuu baxsado isaga iyo saddex carruura oo u dhalay waxa uu ka hadlay sida dilka baqdaadi uu dhacay
waxa uu dhintay markii uu isku dayey inuu ku baxsado marin dhulka hoostiisa ah oo aan ka soo noqod lahayn isagoo qaylinayay oo ooynayay waxa uu isku qarxiyey suunka qaraxyada oo uu xirnaa iyo saddexdii carruurta ahayd ee la socotay godkii ayaa ku dumay meydkiisii aad buu u baaba'ay laakiin dheecaanadii aan ka qaadnay waxa ay xaqiijiyeen inuu isagu ahaa
madaxweyne trump waxa uu sheegay in laba xaas oo uu qabay baqdaadi weerarkaasi lagu dilay duqayntan ayaa timid iyadoo uu weli taagan yahay walaaca laga qabay in ka soo bixistii ciidamada maraykanka ay dhowaan ka soo baxeen waqooyiga bari syriya ay xoojin karto maleeshiyada isis taasoo laga saaray dhul ballaaran oo ay syriya kaga sugnaayeen kooxda la socota arrimaha syriya ayaa soo warisay in weerarkaasi ay fuliyeen ciidamo saaraa siddeed diyuuradood oo helikobtar ah iyo dayuuro dagaal oo lagu sheegay mid ka mida kuwa ciidamada isbahaysiga maraykanka waxaana uu ka dhacay sida ay kooxdan sheegtay xalay saqdii dhexe deegaanka barisha ee waqooyiga gobolka idlib gaar ahaan goob ay ka taliyaan maleeshiyada xuraas al diin oo xiriir leh alqaacida halkaasoo la aaminsan yahay in saraakiil ka tirsan isis ay ku dhuumanayeen helikobtarada ayaa la sheegay inay goobtaasi duqeeyeen oo ay weerarka ku wadeen muddo laba saacadood ah kooxda la socota arrimaha dagaalka syriya ayaa sheegtay inay heshay xogta in sagaal qof ay halkaasi ku dhinteen waxaana laga yaabaa in tiradu ay intaasi korarto maadaama maleeshiyada oo hub culus kula dagaalamayay diyuuradaha dagaalka markii dambe shanqartooda la waayey qaar badanna ay ku dhaawacmeen albaqdaadi ayaa madax ka ahaa ururka isis shantii sannadood ee lasoo dhaafay waxaana lagu eedeeyaa inuu lahaa amara dad lagu qoorgooyey iyo askaraynta kumanaan dhallinyaro ah oo ku biiray daacishtii beri ka talinaysay dhul ballaaran oo syriya iyo ciraaq ka tirsan inkastoo dhowr mar oo hore ay maraykanku sheegeen in la dilay haddana waxa uu ka mid ahaa madax farakutirisa oo isis ugu sarreeya oo in muddo ahba la baadi doonayey iyadoo rag badan oo ka mid ah kuwii isaga raacsanaa qaarna la dilay kuwo kalena la xabisay baaqyo uu jeediyey markii uu xukunka qabtay ayaa loo aanaynayaa inay sababeen weeraro argagixiso oo ka dhacay maraykanka iyo bartamaha yurub shabakadii isis ee albaqdaadi si ka duwan weeraradii diyuuradaha loo adeegsaday ee alqaacida ee maraykanka lagu soo weeraray kow iyo tobankii sebteembar albakdaadi waxa uu taageersanaa istaraatiijiyad dagaal oo ah in la fuliyo weeraro kokooban oo ay adag tahay hay-adaha amnigu inay ka hortagaan waxa uu dhiirigeliyey in ragga jihaadoonka ah ee aan ku soo biiri karin dhulkii khulafadiisa ee ciraaq iyo siiriya meel walba oo ay joogaan ay ku dilaan wuxuu ugu yeeray cadow iyagoo adeegsanaya nooc walba oo huba oo ay heli kareen dalkan maraykanka dad badan oo ka tirsan kooxaha xagjirka ah ayaa taageero u muujiyey bakdaadi iyagoo adeegsanaya baraha bulshada waxaana ka mid ahayd haweeney iyada iyo ninkeedii weerar ka geystay magaalada san bernardino ee gobolka californiya sannadkii waxaa madaxiisa dul saaraa milyan oo dollar sannadihii u dambeeyey muuqiisa lama arag marka laga reebo canjalad muuqaala oo uu ka soo muuqday bishii abriil ee sannadkan markii ugu horreysay muddo shan sannadooda laakiin waxay kooxdiisu baahin jirtay fariimo cod ah oo laga soo duubay oo ay ku jirtay mid bishii lasoo dhaafay uu taageerayaasha isis kaga codsaday inay wax kasta oo karaankooda ah ay sameeyaan si loo xureeyo dadka isis laga haysto ee ku jira xabsiyada iyo xeryo lagu hayo oo ku yaalla siriya markii ugu horreysay ee muuqiisa si toosa meel shaaca looga arko waxay ahayd mar uu khudbad ka jeedinayay masaajidka al nuuri ee magaalada muusil ee dalka ciraaq kolkaa oo uu muslimiinta dunida ugu baaqay inay taageeraan dowladdiisii islaamiga ah oo ay u adeecaan hogaamiye oo kale maraykanka ayaa ku bilaabay isis guluf dagaal oo looga saaray dhammaan dhulkii ay haysteen ee siiriya iyo ciraaq madaxweyne trump ayaa ku faanay inuu baabi'iyey isis ugu dambayntiina uu bixiyey amarka lagu qaarajiyey hogaamiyahoodii bakhdaadi
Baghdadi has been on the run for many years, long before I took office. But in my direction, as commander in chief.
bakhdaadi waxa uu baxsad ahaa sannado badan ka hor inta aanan xafiiska madaxtinimada qabanin laakiin awaamiirtayda anigoo ah taliyaha ciidanka maraykanka waxaannu baabi'innay khilaafadiisii boqolkiiba boqol bishii maarj ee sannadkan
madaxweyne trump waxa uu sheegay inay daba socdaan haraadiga isis isagoo dhinaca kale u hanjabay ururada kooxaha argagixisada ee meelaha kale ee dunida ka jira Today's events are another reminder that we will continue to pursue the remaining ISIS terrorists to their brutal end.
weerarkan lagu dilay maanta bakhdaadi waxa uu xusuusin sidoo kale u yahay inaannu daba joogno haraadiga isis waxay sidoo kale farriin u tahay argagixisada kale oo dhan oo aan isha ku hayno dhammaantood si xun ayay u dhiman doonaan That also goes for other terrorist organizations. They are likewise in our sights.
albakdaadi oo magac dhalashadiisu ay ahayd ibraahim caawad ibraahim cali albadri al samarai waxa uu ku dhashay sannadkii kii magaalada samara ee dalka ciraaq waxaana magaca dagaal ee bakhdaadi uu qaatay isagoo dhallinyaro ah sida ay sheegeen baraha internetka ee isis taageersan waxa uu ahaa qof ka soo horjeeday howlgalkii maraykanka ee ciraaq waxaana xabsi ku yaalla magaalada buqa ee ciraaq lagu xiray bishii februari ee sannadkii halkaasoo laga sii daayey toban bilood kadib isagoo ku biiray garabkii alqaacida ee abuumuscab azarkaawi ee ciraaq ka dagaalamayey sidaa oo markii dambena uu kula wareegay maamulkii kooxda oo isu beddelay isistii ciraaq markii ay siiriya burburtay sannadkii ayuu bakhdaadi gacansaar la yeeshay kooxda nusra ee siiriya si fikirkiisii khilaafada islaamka uu ugu baahiyo siiriya kooxdaasoo markii dambe ay isku biireen isis waa tahay aad baad u mahadsan tahay maxamed colaad xasan oo warbixintaasi ka sameynayay dilkii loo geystay hogaamiyihii kooxda isis abubakar albakdaadi haddaba dilka abubakar albakdaadi muxuu uga dhigan yahay dunida waxaan arrimahaasi iyo kuwo kaleba wax ka weydiiyey cabdikhafaar cabdi wardheere oo ka faallooda arrimaha maraykanka
wax weyn bay uga dhigan tahay sababtoo ah sidaad ka warqabto ninkaani wuxuu hogaamiye ka ahaa oo weliba aasaasay aasaas keliya maaha wuxuu runtii salka u dhigay oo ballaariyey nimankan daacish loo yaqaan ama isis loo yaqaan oo ka abuurmay dagaaladii ciraaq ka abuurmay wuxuu ahaa dadkii ugu khatarsanaa runtii oo marka la fiirsho brutalityga ama waxaan loo yaqaano macnaha laynta dadka iyo gawricidda iyo yani duulaanada adag iyo inuu samaystay dee dal dhan buu inta dhowr dal buu inta meegaartay buu yihi dal baa nahay oo meel dejiyey marka culeyskiisaad waxaad ka garan kartaa waxqabadkiisii oo aada u ballaarnaa iyo siduu hay-adda u ballaariyey marka inay ninkaas soo qabtaan waa adoo mas madaxa ka dilay oo kale wey marka runtii guul weyn bay ugu fadhidaa dhammaan dalalkii la dirarayay argagixisada maraykanka keliya maaha ee cid kasta oo maaragta ay daacish ku haysay laakiin cabdikafaar sida aad la socoto kooxo badan ayaa horey hogaamiyahoodii loo dilay sida kooxda alqaacida oo usama binladen la dilay labada kun iyo koob iyo tobankii haddaba kooxdan daacish maadaama maanta la dilay hogaamiyahoodii ama aasaasihii kooxda maxaa laga filan karaa kooxda run ahaantii saas weeye haddii aad fiirisid urur kasta ama koox kasta ama qolo kasta waxay leedahay wax la yidhahdo command and control ama madax sare oo maamusho oo hogaanka u haysa marka waa garan kartaayo urur intaa la eg markii madaxda laga dilo dhaawaca ay u geysanayso waa midda guud weeye midda labaad waxa weeye ururkan jab weyn baa ku dhacay intaan isaga la dilin baa horta la kala firdhiyey oo dhulkii oo dhan laga qabsaday oo runtii waxay ahaayeen isagu shantii sano hadda u dambeysay nin uun cararayo oo dhuumanayuu ahaaye sidii uu califateka ama bahashaan loo yaqaana khaliifadii uu isagu dhistay iyo baskiisii meeshii uu salka ka dhigtay iyo wax allaaliya wixii logisticadiisii iyo sahaydiisii iyo waxaasoo dhan waa horaa aad iyo aad maarata wax loogu geystay oo hadda maraykanku wuxuuba lahaaba run ahaantii waaba ka takhalusnay waaba baabi'inayba isaga unbaa socsocday maahe sidaad ka warqabtana hadda labadan sano saddexdan sano u dambeysay lugtay ku lahaayeen ama fididii ay fidayeen adduunka ku fidayeen waxaasoo dhami waa soo yaraadeen marka dilkiisu runtii dhaawac weyn buu u geysanayaa daacish wax mukhaabaraad badanna waa laga helay bay yidhaahdeen oo xog badan baa laga soo aruurshay marka taasina waxa weye khasaaro kaloo soo gaaray weye isaga keliya maaha xogtiisii oo dhanna waa lasoo helay dad badan oo la socdayna waa lala laayay ma naqaan anagu siday madax uga ahaayeen iyo heerkay ka joogeen laakiin dhaawacu taasna waa u geysanaysaa in dadka raggii isaga ku dhadhawaana maaragtay ay wax weyn gaareen
waata cabdikafaar sida aan la soconno madaxweynaha maraykanka donald trump waxaa muddooyinka u dambeeyey haystay cadaadis xoogan oo kaga imaanaya dimuqraadiyiinta oo wada muushin isaga ka dhan ah oo ay dabcan ku doonayaan inay xilka kaga qaadaan sidoo kale maalmihii u dambeeyey waxaa kordhayey xubnaha jamhuuriyiinta xisbigiisa oo diidan kabixitaanka ciidamada maraykanka ee dalka syria iyo guud ahaan siyaasadiisa gobolka bariga dhexe arintan madaxweyne trump oo sidoo kale wajahaya sanadka dambe doorasho maxay uga dhigan tahay
wax weyn ka bedeli mayso meeshii uu madaxweyne trump uu ka joogay wadanka maraykanka iyo sidii loo arkayey sababtoo ah operationkani wax military oo soo socday weye ilaa iyo isaga iyo maamulkii ka horreeyey oo obama iyo waa wax militariga uu hayey weye waxaana lagu doodi karaaba oo la odhan karaa joogitaankoodii ay joogeen iyo xiriiradii ay lahaayeen iyo maadaama ay hadda arrintan ka qayb qaateen oo caawiyeen kurdiyiintu waa caawiyeen siduu yidhi turkigu waa caawiyey ruushku xataa waa la xog ogaa wa waa xogaal buu ka noqday oo waa loo sii sheegay waxay samaynayaan marka waxyaabahaasoo dhan markaad isku dardartid run ahaantii waa operation military oo waxa weye nin kastoo meesha joogaa uu fulin karay marka waa laga yaabaa maalmahan soo socda iyo inta idaacaduhu hadda ay wadwadaan iyo inay noqoto arrin uu ku ku qaato maaragtay darajo ku qaato oo yidhaahdo aniga arrintan ka shaqeeyay laakiin u malaynmaya siyaasadda guud oo maraykanka waxyaabaha ka waaweyn oo laysku hayo inay wax badan ka bedeleyso ama isaga ay u kordhinayso wax zaa'id aho hadda ama impeachmentigii ha noqoto ama ha noqoto siyaasadda kale iyo waxyaabo badan oo hadda isaga lagu dhaliilsan yahay dhinac kastaba ay ku jiraan xataa jamhuuriga oo aaminsan kasoo bixiddu inay dhibaato keenayso marka wuu ku doodi karaa haddaan annagoo kasoo baxnay baan shaqadaanna qabanay laakiin nuxurku waxa weye shaqadaani waxay ku timid joogidii ay joogeen iyo muddadii laga shaqaynayay ee dabagalkeedii weye waa wax wakti dheer soo socday weye marka saasaan u malaynayaa in aanay wax weyn uga bedelayn laakiin markaan dib u eegno obama oo kale markii uu dilay ama ciidamada maraykanku ay dileen usama binladen oo ahayd xili sidaanoo kale doorasho sanadka dambe oo kale loo filan karay dad badan ayaa ku dhaliilaya howlgalkaas inuu u sameeyey si uu kor ugu qaado rajadiisa inuu madaxweynenimada mar kale kusoo noqdo miyaan la oran karin hadda madaxweyne trump dad badan oo shacabka maraykanka ah ayaa laga yaabaa inay arintan ay ku taageeraan ayna arintaasi saacido dib u doorashadiisa sanadka dambe
maraykanka arrintiisu waa caddahay dadka isaga raba oo la socdo oo salka u ahna waxay odhanayaan waa shaqo cajaa'ibna weeye waa in lasoo doortaa waa nin khatara dadkan kale oo kasoo horjeedaana wax weyn oo ay ka bedeleysaa ma jirto marka waxaad moodaa maraykanka siyaasadiisu hadda runtii waa wax aada polarized u ah ama aada loo kala qaybsan yahay oo la kala jiro labada dhinac si la isugu soo dhawaadaana ay adkaanayso waxaana waxaasoo dhan isku fuuqsanaya arrintaani waa arrin military weye ma aha arrin la siyaasadayn karo oo nin keliya uu sheegan karo o odhan karo anigaa ka shaqeeyey ama aniga ha laygu dooro
kaasi wuxuu ahaa cabdiqafaar cabdi wardheere oo ka faalooda arrimaha maraykanka iyo caalamka khadka telefoonka ayuu ugu waramay maxamed bashiir cabdiraxmaan oo stuudi ahaa igula sugan haatanna kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha iyo jacfar kukay
kulanti wanaagsan akhyaarta hawada nagala socotay meel walba oo aad naga dhegaysanaysaan ku soo dhowaada barnaamijka wicitaanka toddobaadkan barnaamijka waxaannu ku soo qaadi doonnaa arrimaha la xidhiidha horumarinta iyo weliba dhismaha qoyska barnaamijka waxaa igu marti ah axmed abshir geeddi oo ah madaxa hay-adda horumarinta qoyska ee gurya samo oo magaalada muqdisho ka dhisan hay-addan ayaa talo tababarro iyo tabantaababa waxa ay siisaa qoysaska dhismaya iyo kuwa hore u dhisnaa axmed marka hore ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa maadsan tahay walaalkay jacfar kuukay waan ku dhowahay v o a da shaqaalaheeda iyo maamulkeeda noo magacelinaya bal marka hore axmedow waxaad warbixin kooban ama sawir guud naga siisaa hay-addan gurya samo maxay tahay ujeeddada ka dambaysa in la aasaasana waa maxay waa maadsan tahay mar kale jacfar xarunta horumarinta qoyska ee gurya samo ujeeddada ugu weyn loo aasaasay waxay tahay muddadii ugu dambeysay dalkeenan soomaaliya waxaa ku dhacay burbur aada u weyn wax kasta oo nolosheenoo dhan la xiriirta ayaa baabacay qoysku waxyaabihii la burburo kamid ahaa ujeedada ugu weyn waxay tahay haddaan si kooban u sheego in arrimaha qoyska oo baabaca weyn uu ka taagan yahay waxyaabaha ugu ugu muhiimsan oo naga baabacana qayb ay ka tahay qoysku in arrimaheeda meel ka hadasha ama u hadasha arrimihii qoyska ama arrimaheedii ka hadasha hadday ahaan lahayd tababaro talabixin iyo taageero qoysaska soomaaliya loo muujinayo ujeedooyinkaasa ugu muhiimsanayd oo xarunta loo asaasay baahida keentana waa isla ujeedooyinkaas loo asaasay xarunta afjacfar waayahay dabcan su-aalo fara badan baa noo soo socda laakiin dhegeystayaasha baan fursad siinayaa oo qaar ka tirsan dhegeystayaashaba hadda qadka telefoonka si toosa ugu jira dhegeystaha ugu horeeya baan jeclahay inaan u baaqo fadlan magacaaga ku bilow iyo halka aad joogto kadibna u gudub su-aasha aad doonaysa inaad weydiiso axmed abshir geedi oo ah guddoomiyaha hay-adda gurya samo asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu waa dhowahay cumar cabdisalaam jeriya xogeeyaha ururka ambeelayaasha waxaan maaragtay aada iyo aada u mahad celinaynaa barnaamijka v o da ay qabato oo dhegeystaha rabitaanka dhegeystaha marka inteed joogtaa cumar waxaan joogaa magaalada muqdisho magaalada muqdisho waya hore u socdo marka su-aashayda waxay tahay barnaamijka looda laga daahfuray magaalada muqdisho oo hay-ada gudirsana ay daahfurtay oo boqolka qoys ayna ugu talagaleen in dhalinyarada soomaaliyeed lagu horumariyo maadaama ay dadka naafadaa qeyb ay ka yihiin waxaan rabaa marka inaan weydiiyo qoysaska ay ugu talagaleen iyo resentis ugu talagasheen dadka naafadaa haye axmed waa mahadsan yahay walaalkay cumar oo muqdisho jooga jacfarow wuxuu ka dhawaadiyey su-aashiisuna ay xoogga saareysay barnaamij muqdisho aan ka daahfurnay sanduuq dhaqaale loogu ururinaayo dhalinyarada guurdoonka ah aan awoodin inay guursadaan isla markaana shaqo cabuur loogu sameynayo waa sanduuq wada socda oo dhaqaale cabuur iyo iyo iyo buurin isugu jira marka dib haddaan u laabto shaqada hay-addu qabato waa talooyin qoysaska la siiyo tababaro la siiyo waxaan soo warnay muddo saddex sano iyo saddex bilood hay-addu dhisnayd talooyinkaas iyo tababaradaas qoysaska la siinaya qodobkan kale oo saddexda tiir ay gurisamo ku taagan tahay oo ah taageerada ama sanduuqan tabantaabada guurka aan u bixinay maalin dhawataan magaalada muqdisho ka daahfurnay sanduuqaasi sidaan sheegnana dhalinyarada dhaqaale abuur dhaqaale abuur u samayn doonaa iyo guur intaba inuu kaalmeeyo ka kaalmeeyo dhinacaas dhinacyadaas marka waxaan sheegnay laba weji in sanduuqaasi aan ku bilaabayno wejiga koowaad oo ah dadka baahiyaha gaarkaa qaba in sanduuqu uu yani sayska koowaad ama wejiga koowaad xooga saarayo arrimahooda uu sahli doono insha allahu tacaala wejiga labaadna dhalinyarada caadiga ah lixaadkoodu dhamaystiran yahay in loo soo gudbi doono marka ahmiyadda aan siinayna waxay tahay dhalinyaradaasi naafada ah oo laga yaabo in duruufaha inta badan dhalinyarada haystahay kuwa ayaga u gaar ah inay haystaan ayaan ugu talagalnay barnaamijkaas walaalkay cumarna waa ku faraxsanahay inuu xubin ka yahay ururkaas indhoolayaasha ah oo muddo dheerba soo jiray percentage oo sheegay percentageka ugu badan ba ahmiyadda ugu badan ba ayagaan siinaynaa oo marka ugu horeysaba wejiga koowaad ayagaa iskale barnaamijka loogana faa'iideynayaa dadkuna waxay isweydiinayaan jacfarow sanduuqa la furay oo magaalada lagadaha furay yaa dhaqaalaha dadkaasi laisugu guurinaya iyo shaqa abuurka loogu samaynayo xaguu ka imaanaya suaal noocaasa laga yaabaa dadku inay isweydiinayaan barnaamijkana waa barnaamij samafal ah waa barnaamij khayri ah waa barnaamij mutadawacnimo ah waa barnaamij aan ku wadno si samafal ah aan ku wadno waxaana aasaasay dhalinyaro soomaaliyeed oo kaashanaya odayaal iyo cuqaal soomaaliyeed iyo aqoon-yahano iyo indheerdarad marka barnaamijku dad soomaaliyeeda iska leh waxa la kaalmeynayo waa dhalinyaro soomaaliyeed waxa kaalmeynayana waa dadka soomaaliyeed oo ajaanibta ay banaanka ka tahay ma qorshayseen sida ay wax u dhacayaan ama gruubka ugu horeeya kooxda ugu horeysa ma ma si guurwadareed oo kale ah baad u qaban doontaan beryahan waxaa suuqa ku jirtay in guurwadareed la qaban doono oo dhalinyaro boqol iyo boqol ahoo kale la isku guurin doono marka bal noo sii jilci wax yar sanduuqan toban taabo sida tallaabada ugu horeysa aad qaadaysaan ay noqon doonto
bantaabo iyo sanduuqa kaalmada guurka ee aan ka dahfurnay magaalada muqdisho ma aha wax hadda cusub waa arrin soo socotay saddexdii sano iyo saddexdii bilood ee guriyatama jirtay waa barnaamij soo jiitamayay ooba qorshihii koowaad ee guryatama aasaaskeedii lasoo bilowday arrintan ku saabsan guurwadareedka iyo magaalada qabsaday boqolka qoys oo laisku guurinayo oo rag iyo dumarka isugu jirana ma aha barnaamij guryasamo ay qorshaheeda iyo olaheeda waday guurwadareedku wuu jiray qorshaha guurwadareedka iyo santuuqu waa wada socdeen laakiin qorshahana ah in boqol dhalinyaro laisku guurinayo meelo badanna waa ka cadeynay haddana waa ku celinaya jacfarow si dhegeystayaasha soomaaliyeed oo ku xiran dhegeystayaasha malaayiinta ku xiran idaacaddan v o eda anoo uga faaideysanaya arrintan guurwadareedka xubin ka tirsan wasaaradda diinta iyo uqaafka ayaan ku casuumay barnaamij aan qabanaynay oo barnaamijyadeeni caadiga ahaa bilaha ahaa oo aan ugu magac darnay duubaabada guurka oo dhalinyaro badan lagu wacyigelinayo oo hablo iyo inamada isugu jira barnaamijkaasi wasaaradda xubin ka socota aan ku xasuunay si ay noola ogaadaan howlaha aan hayno iyo xajmigeena inta u gaarsiisan yahay iyo awoodaha dadkan dhalinyarada ah ku duugan markaasay xubintaasi waxay ka balan qaaday meesha in wasaaraddu ay uga faaideysanayso in boqol dhalinyaro ah ay u guurin doonto isku guurin doonto wasaaradduna qorshahaas wadato mar dambe oon wasaaraddii iyo hay-adihii kale dawladda aan la xiriirina waxaa naloo sheegay in wasaaraddu wax u qorshaysan oo arrintaas la xiriirta aysan jirin annagu marka boqol qoys iyo tiro ma aanan sheegin waxaan soo wadnay qorshaha saddexdii sano iyo saddexdii bilood aan shaqaynaynay waxaanan baahiyaha dadka baahiyaha gaarkaa qaba ayaanan priority-da iyo ahmiyadda koowaad aan siinay arrinta qorshaha iyo sida ay wax noqonayaan iyo dadka laisku guurinayo tirade tiradooda iyo dhaqaalaha iyo qaabkaas iyo kulli sida ay kusoo xarunayo dhaqaaluhu sida loo maareynayo shuruudaha dadka lagu xulanayo waxaas oo dhan waa qorshe hay-adda u degsan xilligeeda markii la gaarin aan soo bandhigi doono insha allah tacaala waayahay aad baad umahadsan tahay dhegeyste xiga baa qadka ku jira fadlan magacaaga ku bilow iyo halka aad joogto kadibna u gudub su-aasha aad doonaysa inaad weydiiso axmed abshir geedi oo ah guddoomiyaha hay-adda gurya samo magaceyga waxaa waaye ayaan xer salaad waxaan joogaa magaalada muqdisho waxaan salaamaa dhamaan shaqaalaha v o a khaasatan jacfar waxaan kula salaamaa madaxa barnaamijyada axmed abshir geedi hay-adda gurya samo waxaan rabaa inaa aada uga mahada celsho axmed abshir geedi shaqooyinka oo qabtay oo sida mutadawacnimada ah aan ogahay howlo badan ay qabteen waxaan rabaa axmed waa ku maadsantay inaan dhahno iyo howlaha qabatid dan waxaan rabaa axmed inaan dhowr su-aalad weydiiyo su-aasha uga koowaad waxay tahay axmed waxaan ugu maqaal ah inaa hadda furteen sanduuq aad lacag ugu aruurisanaysin lacag ugu aruurinaysin dadka aan guursa karin oo reerka reerka ah marka dadkaas waxaan rabaa inaan isweydiiyo way waan dareensanahay yacni lacag marka la dhaho reera la gurinaa haddana dhalinyaro badan ay tahay waan dareensanahay inay fan badan u baahan tahay waxaan rabaa su-aasha inaan isweydiiyo axmed yaa inka faacida lacagtaas oo qorshahaas in la wada ma adinka hagooni ku ah mase waxaa jira wax saburacaad ah oo kale a heli karsiin oo qorshahaas aad ku fulinaysiin su-aasha labaad raba waxaan rabaa axmed inaan weydiiyo su-aasha labaad axmed intay huriisan huriirsami jirtay maxaa la taaba karaa oo na dhigi kartaa maanta waxaas waxaasan ku guuleysanay ama reer reerkaasan dhisnay ama qorshayaasas waxaasan na hirgeli maxaa cadoo la taaba karaa waxaan rabaa inaan weydiiyo su-aasha saddexaad rabana waxaan rabaa inaan axmed weydiiyo ah axmed hadafkiina ugu dambeeya u socotiin wax hadee umaysantiin jacfar iyo axmed wa waa mahadsan tahay ayaan haye axmed yaa idinka taageeraya dhaqaalaha aad isugu guurinaysaan dhalinyarada soomaaliyeed ee aan awoodi karin guurka faraha badan waxaad moodaa bilowgii horena inaan ku faafahiyey markii jacfar su-aasha ugu horeysa ad weydiinaysay sanduuqan waxaan ugu talagalnay sanduuq soomaaliyeed dhaqaalaha dadka laga keeni doono oo kasoo xaran doono waa dad soomaaliyeed maxaa yeelay ummadda soomaaliyeed inay istaageeri karto oo isbalantaadi karto oo ay maxay ahayto yani sheeg waxa isku qab wax isku qaban karta dhexdeeda waa wax la tijaabshay maaha wax hadda annaga ugu horeyno oo dadka aan leenahay annaga ugu horeyno waxqabadka dadka soomaaliyeed dhexdooda iyo howlahay qabsadaan waa barnaamijka dadka soomaaliyeed la rabay inay iyagu taageeraan waxa la taageerayo waa dhalinyaro soomaaliyeed waxa taageerayana waa dad soomaaliyeed marka dhaqaalaha aan ku tashanayno ee ugu horeysa ma ahan hay-adaha carbeed ma ahan hay-adahan ngo-yada dibadda iyo dadkaas ajaanibta ku xiran waa dadka soomaaliyeed oo ama ganacsada leh ama dhalinyarada laftirkooda leh oo laisu guurinayo laftirkooda awoodaa ku jirta dhaqaalahooda hadduu ururo wax badan oo noqon karaa dadka aqoon-yahanada ah dadka hay-adaha dawladda ah culimaaudiinka haweenka kulli dadka soomaaliyeed oo samtuuqaani u furan yahay waana barnaamij loogu talagalay inay ayagu doog ku yeeshaan dhinaca dhaqaalaha iyo sida ku imaanayo iyo qaabka loo aamini karana qayb dambaan uga hadli doona insha allahu tacala su-aasha labaad maxaa idin qabsoomay intii aad shaqaynayseen saddexdii sano iyo saddexdii bilood ee guryosamo shaqaynaysay waxyaabahaan ku guulaysanay ilaahayna uga mahadinayno dadka soomaaliyeedna ay nagu taageereen naguna ammaaneen waxay tahay saddexda tiir ay guryosamo ku taagan tahay laba kamida inay qabsoomeen saddexaas sano iyo saddexaas bilood oo ah talabixin la siiyey qoysaska soomaaliyeed ama qurbaha jooga ama gudaha jooga kuwa dhismaya oo siday dhismi lahaayeen tala naga soo warsaday kuwa dhisan oo khilaaf dhexdooda yimid laga tala bixiyey ilaahayna uu nagu guuleeyey sababteenna inay khilaafkaasi uu ku baaba'ay annagoo markaasi dadka tala bixinta bixinaayo ay yihiin dad khubaro soomaaliyeed oo dibadda iyo gudaha jooga oo guryasamo ka tirsan dadkaasi waxaan ka xusi karaa jacfarow oo aad talooyinka noo siiya sheekh abudalxa oo arrimaha qoyska caan ku ah oo reer gurisamana aada uga taageera arrimahan sheekh cabdixayi aadam xasan oo khabiir soomaaliyeed culamada soomaaliyeedna kamid ah ugu waaweyn magaalada iyo guud ahaan deegaanada soomaalida iyo brofesor cismaan sheekh axmed cabdiwahaab cabdullaahi cilmi dad badan oo aqoon-yahano soomaaliyeeda ayaa barnaamijkaasi naga taageera dhalinyaro is-abaabushay oo arrimaha noocaasa ka kacday oo wax badan inay soo kordhiso ku talagalay ilaahoodna utala saartaan ahayn dadka daag afka noo ah ama maxay ahayto gadaasha naga joogana waa dad soomaaliyeed oo aqoon-yahano ah oo talooyinka noocaasa qoysaska siiya oo aan uga mahad celinayo kun iyo kow jeer qodobka labaad ee qabsoomay waxay tahay tababaradii aan ugu talagalnay qoysaska soomaaliyeed oo saddexda sanaba si dabajooga u socday haddana aan sii xoojin rabno iyo sidoo kale waxaa barbar socday jacfarow wacyigelin loo sameynayo dhalinyarada iyo doodo cilmiyeysan oo loo qabanayo dhalinyarada oo iyo baaritaano cilmi baaris ku aadan waxyaabaha burburka qoyska keenay iyo maxay ahayto barbaarinta ubadka saameynta kalatida waaridka uu ku yeelan karo barbaarinta carruurta howlahaas o dhan aan qabanay ilahayna u nagu gelayo subxana watacala anuma mahadinayna ujeedadeena iyo hadafka ugu weyn in la gaaro ay mudan tahay lana gaari doono waxay tahay in qoysaska soomaaliyeed ay ka badbaadaan culaysyada iyo caqabadaha ay wajahayaan guurkooda ka hor guurkooda kadib iyo intay guurka ku guda jiraan intaba iyo waxyaabahan dhaqamada xunxun ee soogalotiga ah ee laga yaabo in dalkeenna ay saameyn weyn ku yeelan karaan horena waayahay dhegaystaha xiga baan u baaqayaa fadlan magacaaga ku bilow iyo halka aad joogto kadibna u gudub su-aasha aad doonaysa inaad weydiiso axmed abshir geedi oo ah madaxa hay-adda gurya samo magacayga waa cabdirbedel axmed waxaan jooga magaalada kismaayo caasimada tumasgaarka ee jubbaland haye cabdiweli su-aashaad u gudub gudoomiye waan maqlayay doodaada hadalladaadana maqlayay run ahaantii rag iyo dumarba inta badan caqabado badan baa jira xagga guurka ah ama isaan ha noqoto ama qarash ha ahaato maxaa yool oo leedihiin oo bulshada soomaalida dhalinyarada aad u sheegaysaa gudoomiye ha wa waxaan filayaa in su-aashaas haye axmed wuu mahadsan yahay cabdiweli su-aashaasi qayb kamida hore aan uga jawaabay laakiin inaan aada ufaafayaan rabaa jacfarow yoolka iyo ujeedada iyo hadafka ka dambeeya guryasamo waa in qoysaska soomaaliyeed ee burburka iyo dhibaatada iyo baaba'a dalkeena ku yimid uu saameeyey in khatarada noocaasa ay ka badbaadaan in culaysyada iyo maxaa la dhahaa mushkilaadka iman kara qoysaska in arrintaasi xal loo helo inay helaan meel ay tababar iyo talabixin ay ka helaan inay helaan meel tabantaabo iyo arrimahooda qoyska iyo guurka ay ay ka faa'idaan insha allah waayahay dhegeysto kalebaa qadka ku jira fadlan magacaaga ku bilow una gudub su-aasha aad doonaysa inaad weydiiso axmed abshir geedi oo ah madaxa hay-adda gurya samo
magaceygu waa leila cabdicasiis samesh joogta magaalada muqdisho waxaan salaamayaa dhammaan bahda c o eda sidoo kale waxaan salaamayaa axmed abshir geedi oo ah ka socda hay-adda gurmisamo oo ah hay-ad ka shaqeyso arrimaha qoyska sida aan maqaalada ah waxaan rabaa inaan kuweydiiyo maxay tahay ujeedada aad ku doorateen inaad isku guuritaan rag iyo dumar sidoo kale maxay tahay sababta iyo ujeedada idinku dhalisay barnaamijkaas su-aashaas waa qabaa keliya waxaan rabaa inaan leylo faahfaahin yastiyo ku aadan sanduuqan aan furnay magaalada kadah furnay ee dhalinyarada ka kaalmeyn doona guurka haddii alla idmo dadka soomaaliyeedna ay nala fahmaan waa sanduuq dadka dhalinyarada ah kaalmeyn doona oo u fududeyn doona arrimaha guurkooda waxaana wediga koowaad ku bilaabi doonaa gaaladii sidaan hore u sheegay dadka baahiyaha gaarkaa qaba dhalinyarada kale ee ku xigta ayaan ku xigi doonaa gaalad waxyaabaha aan ku dooranana waxay tahay dhalinyaradu waa isha keliya ee dalkan laga fiirinayo waa dadka la rabo mustaqbalka dalkan inay door ku yeeshaan waa dalka dadka la rabo inay bulshadan baaba'day dhinac kasta ka baaba'day horumarkooda ay ka qayb qaataan dhalinyarada baahiyaha maadaama ayaga dadka ugu nugul ay yihiin inay iyaguna iskaalmeeyaan barnaamijyada noocaasna ka faa'idaystaan sababahaasaan ku dooranay leila waa mahadsan waayahay axmedow dhegaystihii ugu dambeeyey baan fursadda siinayaa fadlan magacaaga ku bilow iyo halka aad joogto kadibna noo soo koob su-aasha aad doonaysa inaad weydiiso axmed abshir geedi magacaygu waa shaafici ismaaciil saciid jooga magaalada burco waxaan salaamayaa dhammaan howlwadeennada waxa weeyaan c o a iyo waxa weeyaan bacda guryaxsamo intaa kadib waxaan weydiinayaa saddex su-aalood baan weydiinayaa reer guryaxsamo su-aashayda koowaad waxa weeyaan sidee ayaa looga hortegi karaa furiinka degdega ee kusoo badanaya hadda gobolada soomaalida su-aashayda labaad waxa ay tahay sidaad la socotaan deegaanada soomaalida gaar ahaan magaalada burco waxaa kor usii kacaya qiimaha guurka iyo qarashka ku kaca marka taas iyada waxa weeyaan caqabada looga hortegi karaa ama loo xalin karaa amaba ma isweydiiyeen reer guryarsamo su-aashayda saddexaad waxa ay tahay guryarsamo barnaamijyadeeda aada u fiican yihiin barnaamijyada qoys qoyska ee ay qabato marka maku hamiday inay soo gaadho gobolada somaliland sida magaalada burco oo kale aada iyo aad ba umahadsan waayahay adigaa mudan haye axmed umaadsinya walaalka shaafici oo burco jooga sidee looga horgegi karaa burburka qoysaska ku yimaada weliba aadka ubaahan u baahay muddooyinkii dambe burburka qoysaska soomaaliyeed ku yimaada horta marka ugu horeysa in wacyigelin laga sameeyo oo dhibaatada burbu qoys burburka keenta in la fahmo la daraaseeyo kadibna laga wacyigeliyo dhalinyarada reeraha dhisan doonta mustaqbalka dhow sidoo kalena in dhalinyarada intaysan guursan ka hor la siiyo tababaro fahamka qoyska la xiriira sidaan horeyna usamayn jirnay haddana inaan joogtayna ayaan qorsheynayna haddii alidmo sidaasaa looga hortegi karaa in wacyigelin guud la sameeyo baaritaan lagu sameeya waxa keena burburka qoyska weliba gaar ahaan soomaalida waxyaabaha saameeya kala tagka qoyskooda iyo in tababarahaas la bixiyo ma soo gaari doontaan gobolada somaliland waa qorsheynaynaa aadayna noola soo xiriireen walaalaheena somaliland hargeysa burco borama somaliland keliya ma ahana deegaanada soomaaliyeed oo dhan ayaan rabnaa in barnaamijkan uu ku baaho dadka soomaaliyeedna ay barnaamijkan door ku yeeshaan qaybna ka qaataan hambalyadii bogaadina way nooga imaanaysaa umada soomaaliyeed su-aasha saddexaad jactarow haddii ay xajisan karto qiimaha qiimaha qiimaha guurka oo oo aada u sarreeya meelaha qaarkood arrintaasi wacyigelin ma ka samayseen sidee wax looga qaban karaa in guurkii la fududeeyo waxaan filayaaba in qodobada laga dhawaajiyey in furiinka deg dega ah ay sababta u yihiin inayba ka mid yihiin guurka oo aad u fudud gobolada qaarkood magaalada muqdisho oo kale marka dhegeystahan burco nagala soo xiriiray wuxuu leeyahay guurka iyo qiimaha ku kacaya iyo qarashka guurka aad bay u badan yihiin marka sidee hoos loogu dhimi karaa si guurkii uu u bato waa mahadsan yahay su-aal aad u fiican deegaanada somaliland waa laga sheegaa qaaligaas ku yimid dhinaca guurka iyo inuu aada u adkaaday waana booqday aniga oo waan tegey dhowr jeer magaalada hargeysa caasimada somaliland waana kusoo arkay culeysyada noocaasa iyo caqabadaha noocaasa culimada soomaaliyeed deegaanadaas deganna aada uga hadleen arrintan jacfarow kuna celcelsheen in guurka la sahlo la fududeeyo aan qarash iyo lacagii midna lagu xirin haddana anagoo iyaga kaashanayna iyo guud ahaan culimada soomaaliyeed oo kale oo deegaanada kala duwan dhan joogta ayaan ku talagalnay barnaamijkaas inaan ujeedooyin gaara ama ahdaaf gaara aan ka dejino si arrimaha noocaasa laakiin dhinaca kale axmedow haddii aan kaa dhex galo haddii haddii guurkii la fududeeyo waxaa la leeyahay furiinkii baa fududaanaya oo waa isgarab socdaan wixii deegaanadan hadda soomaalidu ay joogto ku badan tahay oo koonfurta oo kale gaar ahaan caasimadii oo kale waxyaabaha iyagana lagu dhalila waxaa kamid a in guurkii uu sahlanaaday oo la fududeeyey wa waa arrin fiican in guurka la sahlo la fududeeyo burburka iyo kala tagga qoyskana aniga guurkaa la fududeeyey u talayn maayo oo sabab dhigi maayo laakiin dhalinyarada inta badan waxyaabaha aan aan ogaanay waxay tahay in si sahlan laisku guursanayo jacfaro iyagoon lisfahmin labadii qofood dabeecadahoodii iyo habdhaqankoodii kulli ayagoon lisfahmin laisguursanayo oo waxba iska aqoonin oo arrimihii qoyska iyo fahan badan aan ka haysan laisguursanayo waa la guursaday mararka qaar laisku guursanayo waa la guursaday heblayaa guursaday ama hebelaa guursaday aan wax badan laga daraasin wax badan laga ogaanin talooyin badan aan laga helin arrimaha qoyska iyo reeraha sida loo dhiso marka sababta uma ahaan dhihi karaa furi macnaha furiinku sahalka guurka la sahlay bal guurka in la sahlo waa la booriyey nebiga sala alay wasalam waa lagu booriyey culamadu waa booriyaan waana wax fiican in guurka la sahlo marka sabab uga dhigi karo arrintaas sahalka la sahlay ayaa furiinkii keentay furiinka waxyaaba badanaa sababa keena waxaad ka dhawaajisay guurka iyo koonfurta meelaha qaarkood magaalada muqdisho oo kale baryahan waxaa aad looga cawdaa wax la yidhaahdo qudbasiro oo laga yaabo in magaalooyinka waaweyn ee soomaaliya gaar ahaan magaalada caasimadda ah aad ugu soo korodhay gabadhii iyadoo reerkooda gabar u ah oo waxbarasho u aada ama guriga u joogta ayaa laga yaabaa in hoosta laga qabo oo nin ay hoosta iska guursadeen islamarkaana qoyskii iyo cid kale og aanay jirin laga yaabee gabadhii inay markay uur yeelato lagu baraarugo iyada laftirkeedana ay isku baraarugto degdegna lagu kala tago qudbasirada maxaa qorsho oo adinka idinkaga yaala dhibaatadaas ma ku baraarugteen jacfar waa mahadsan tahay doodaan ka qabanay baari baaritaanaan ku haynaa arrimaha noocaasa waana khatarta ugu weyn ee guurkii la yaqaanay sharciguna jideeyey dadka soomaaliyeedna kusoo tanaadeen waa arrin caqabad ku ah waa arrin dhibaatadeeda wadata waa arrin xitaa meelaha qaar la yidhaahdo gabdhihii oo kale tusaale ahaan waxbarashada ayagoo ku jira in yacni si hoose loo mehersado waa arrin nagu soo badatay arrin la qarin kara ma ahan waa arrin maxay hayso mustaqbalka ummadan baabi-inteeda door weyn ku leh siina baabi-inaysa hadaan laga hortegin marka arrimaha noocaasa waa arrimaha ugu waaweyn ee qorshuhu ay nooga degan yihiin doodo cilmiyeysanna aan ka samaynay cilmi baarisna aan ku wadno weli waalidiin badanna aan rabno inaan arrimaha noocaasa kala hadalno inay ilmahooda kawarhaayaan ay la saaxiibaan ay yacni meeshii gabadhooda oo ay kusoo tiiriya ka cadeeleen ayagoon ogeyn oon waxba war u haynin aabihii oo kale wilaayadii gabadha iyo bixinteedii iska lahaa isagoon ogeyn in dad ay yacni dhaheen gabadhaada waa la meherin karaa gabadhiina waa waa ninay ku mehersan tahay baraaruga noocaasa iyo khatarta noocaasa intay imaan lahayd in waalidiinta ilmahooda ay la saaxiibaan in yani khatarada noocaasa laga wada digo ma ahan wax ay dirisama keliya ku filan tahay arrintaas waa arrin u baahan culimo iyo bulshada qaybeeda kala duwan oo dhan iyo dowladda soomaalida inay arrimaha noocaasa ay kasoo saaraanwaay axmedow si si kooban waktigabaa aada noo soo cidhiiriyey dadka qaarkii furiinka deg dega ah ama burburka qoysaska ku yimaada waxay sabab kaga dhigaan soomaaliya inay isguursadaan dhalinyarada iyagoo da-doodu ay aada u yar tahay oo aan maskaxdoodu aanay gaarin heer ay mas-uuliyad qaadi karaan qoysna maamuli karaan rag iyo dumarba waxaad arkaysaa gabar shan iyo toban jira ama lix iyo toban jira oo mid ama laba ama saddex caruura haysata oo haddana la furay oo garooba xiriir intee la eg baa ka dhexeeya furiinka iyo qoyska burburaya iyo caruurtii oo da-dooda ay aada u yar tahay oo isguursanaya gabadha shan iyo toban jirka ah horta waa guursan kartaa haddii sida sharcigeena islaamku uu nafarayo sidii loogu talagalay ay ku qaangaarto oo shuruudihii qaangaarka iyo wixii laga raba laga helo waa waa qaangaar wayna wayna wayna guursan kartaa ama reer ma maamuli kartaa iyo caqligeedu ma gaarsiisan yahay iyo arrimaha noocaasa waa arrimo u baahan baaritaan badan ayna guursan karto inay reerna maamuli karto waa waxyaabaha aadka yani laisugu hayo arrintaasi marka doodo badan dhalisay laakiin waxaan rabaa in ama shaytan jir ha ahaato ha guursato ama konton jir ha ahaato ha guursato gabadhu ama wiilku waxaan rabnaa reeruhu intaysan guursan ka horba inay bartaan oy fahmaan qoyska wax badan ka fahmaan tababaro qaataan talabixina ay helaan talooyinka iyo tababarada gulisana ay hayso iyo meelihii kale ay keeni karaan ama xiriir ma leeyihiin meelaha qaar ha xiriir way leeyihiin gabadhii oon caqligeeda si fiican u dhamaystirmin gabadhii oon yacni si fiican xadkii yani meelihii loogu talagalay iyo wixii laga rabay aysan si fiican u gaarin wiilkii oon daraagsan oon si fiican u daraagsan inuu reer maamulo ama reer dhaqo waa laisku hayaa laakiin aniga aragtidayda dhibaatada noocaasa meelahaasoo kale way ka imaan kartaa oo kalqida burburka faysa si sahlan ku imaan karta aad baad u mahadsan tahay axmed kaasi waxa uu ahaa madaxa hay-adda horumarinta qoyska ee guryo samo oo barnaamijka wicitaanka dhegaystaha nagala qayb galayey dhegaystayaal intaannu barnaamijkan la mida toddobaad ka soo aadan dib ugu kulmi doonno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay jacfar kukaay oo inala socodsiinayay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha haatanna ku soo dhowaada barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha waa kan axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda dhegaystayaal sheekh maxamuud cali qablax wuxuu ka mid ahaa culimmadii soomaaliyeed ee qarnigii sagaal iyo tobnaad dhulka mari jirtay culimmadii dawaafka ahayd ee beelaha dhex saqaafi jirtay si ay dadka diinta u baraan jawaabana uga siiyaan masalooyinka shareecada ku lugta leh ee kolba la soo gudboonaada sida dhaxalka guurka simidda dhaawacyada iyo wixii soo raaca wuxuu kaloo ahaa nin muftiyeed hadalkiisu kooban yahay shiiqsi leeyahay isla markiibana intay bulshadu aad isugu wariso ay maamaha ka dhigato kase kow toddobaadkii hore sheekadii aan idiin mariyey ee ku saabsanayd sheekha iyo qoyskii saboolka ahaa ee uu soo martiyey waxaa jira qaar kale oo xiise leh lagana garan karo wax aqoonnimadii uu ku tilmaanaa waa tahay iskiis inuu isagu daraawiish ugu sadcaalay iyo inuu sayidku u ciddirsaday ma naqaane waxaa la wariyey in sheekh maxamuud uu beri taleex tegey muddo intay dhammayd aana loo sheeginna uu halkaa fadhiyey sidaasna wuxuu kaga mid noqday raggii magaca dheeraa ee culimmo iyo caamaba lahaa kuwaasoo iyaga oo aan ururka ka tirsanayn sababo kala duwan awgood xarunta loogu arki jiray kolkol raggaasi erga ahaan ayay u tegi jireenoo xoolo daraawiish lagu tabaayo soo celintood ayay ku raad joogeen kolkolna waxdoon bay ahaayeenoo gacantii fidsanayd ee sayidka inay ku sabool baxaan ayay xaruumihiisa u tamadin jireen si kastaba ha ahaatee in cali qabla hadduu taleex debi joogay markaasna inta la tiscimay inuu ka ambabaxo oo u darbaday ayuu sayidku nin dadka xuseeye ayuu ahaaye wuxuu doonay bal inuu ogaado xikmaddii iyo murtidii wadaadka dhaaxba loogu sheegay waxa ka run ah dabadeedna intuu meel fagaara ah soo joojiyey ayuu weydiiyey su'aalo dhowra waxaa ka mid ahaa maxamuudow raggiyaa u kibir badan markaas buu yidhi hadba kan ugu ladan mar labaad buu inta ku celiyey wuxuu weydiiyey maxamuudow raggiyaa ugu caqli liita hadba kan ugu ladan ayuu haddana ku jawaabay daraawiishtii goobta joogtay siday u garteen in cali qablax jawaabihiisa sayidka qudhiisa ayuu ula jeeday lagama safal celin dhulka soomaalida gaar ahaan miyiga waxaa ku badan dhismo ciid ka samaysan oo aan dadku samayne cayayaanka qaarkiis uu sameeyo waa dhismo kolkol dhuuban oo cirka ku talan mar kale gaaban kolkolna ballaaran oo aad u adag dundun ama dundumo ayaa lagu magacaabaa qaar baa waxay leeyihiin godad bahallagaleena qaar kalena waa malaasan yihiin waa wax harqabow oo xoolo raacatada soomaalidu ay galbihii kulaylka cadceedda kaga gabadaan maalin maalmaha ka mid a ayaa haddaba in cali qablax iyo nin ay wada socdeen inta daaleen dudun hooskeed iska fadhiisteen si ay ugu nastaan cabbaar hadday fadhiyeen ayuu sheekhii duduntii kor iyo hoos ka eegay oo aada ugu fiirsaday markaasuu ninkii la socday ku yidhi war hebelow waxaan ku weydiiyey horta dudunta yaa sameeya ninkii baa yidhi bahalka yar ee aboorka la yidhaahdo ayaa sameeya oo muxuu ka sameeyaa ayuu haddana weydiiyey saa ninkii baa yidhi ciid uu candhuuftiisa ku qooyey oo goormuu sameeyaa habeenkii ayuu ninkii mar kale ku jawaabay korkaas buu sheekhii yidhi hal waa yaab halna waa yaabka yaabkiis halna waa amankaag dundumo aboor baa sameeya waa yaab candhuuftiisa ayuu ku sameeyaa waa yaabka yaabkiis habeenkii buu sameeyaana waa amankaag weedhaas oo waagii dambe noqotay hawraar lagu mahmaaho in cali qablaxya xertiisii oo meel deggan ayaa sida la yidhi waxaa u timid haweenay reer miyi ah daal baa foolkeeda ka muuqda casar bay ahayde ilaa saaka ayaysan cag dhigin xertii intay dhaaftay ayay u gudubtay walaadkii oo meel geesa kitaab uu akhrisanayay uu ugu kala baxsan yahay laan qoyan oo markaas ay geed madheera ka soo goysay ayay wadataa tiibay inta sheekhii hor dhigtay waxay ku tidhi sheekhow shalay subax ayaan soo guuray duhurkiina waxaan ku furannay meel aan idinka fogayn saaka markaan ariga ii tiriyey waxaa ka maqnaatay lax aan idahayga ugu jeclaa aad iyo aad ayaan u farxay markaan maqlay adiga iyo xertu inaan meetan deggan tihiin halkaas markay marayso ayay inta laantii mareerka farta ugu fiiqday waxay ku tiri waxaan kaa rabaa inaad laantaas igu akhrisid bilbiliso aan laxdaas ku baadi goobo kuna helo mararkaas oo kalena wadaadada soomaalidu waxay caamada baadidu ka maqan tahay laan qoyan ugu akhrin jireen aayadda shan iyo soddonaad ee suuradda afar iyo labaatanaad ee qur-aanka kariimka ah in cali qabla hadduu cabbaar aamusnaa ayuu yidhi islaan yahay maqal waxba birbirisa ku akhri maaye ee aan kuu duceeye iga tag markaas bay tidhi walla inaad ii akhrisid mooye saaka kaama tago markaas buu yidhi anigaa haddaba ilahayga lax kaa siine idaah waxay tidhi waad i yasaysaa waad i quursanaysaayo waad i yaraysanaysaa inaad birbirisa ii akhridaa ma waxbay kugu tahay wuxuu yidhi islaan yahay ku yasi maayo kuna yaraysan maayee wixii aan birbirisada kaaga diiday i dhegayso aan kuu sheege maalingeedii lax arigeedii ka baxsatay baan aqaan dhurwaana waan aqaan ilaahayna waan aqaan maalinkeedii lax arigeedii ka finiintay baan aqaanoo xeradii laga soo guuray ayay ku noqotaa iyada oo aan dheg la qabta lahaynoo xagga iyo xagga aan midna eegayn dhurwaana waan aqaanoo jil ama carfo lagaga tegay ama harag kale ka helyaaba xero laga guuray inuu inta yimaado wax ka unuunufo ma seego ilaahayna waan aqaanoo uu kala badbaadin karaa labadooda aniguuse weligay ma arag isaga oo laxdaas oo kale iyo dhurwaa meel cidla a isugu yimid kala badbaadiyey kolka hay kalaama tirine saaka birbirisa kuu akhriyi maayee arigayga halkaas daaqaaya laba laxaad ka soo qabso oo reerkaagii isaga noqo dabadeedna islaantii oo yaaban ayaa siday marna wadaadka ugu dhaygagaysay marna xerta goobtii isaga dhaqaaqday iyada oo aan juuq damba u odhan lax iyo laba midnana aan kala tegin waxay kolka su-aashu tahay maxay islaantu idaha la siiyey u qaadan weyday wadaadkuse muxuu uga diiday inteedii baxsatay uu birbiriso ugu akriyo jawaabtu waxay tahay islaantu waxay ka baqday in hadday idaha la siiyey qaadato ay bulshadu ku ceebiso berri ka maalinna la isugu sheekeeyo waa qoftii intay iyadu wax siin lahayd idaha xerta u hungurootay in cali qablaxna wuxuu ka baqay hadday islaantu tuftiisa laxda ka maqan ku weydo inay dhulka mariso bilbilisadii in cali qablax ii akhriyeyna laxdaydii ii ifin weyde uu ku soo heli waaye sidaasna uu indhaha caamada kaga dhaco dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo joogo waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo
waa tahay axmed faarax cali idaajaa iyo barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ayuu ayaan intaas kaga gudbaynaa weli waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eda haatanna dhinacii heesaha iyo suldaan seyraar
xurmiyo gaarashiyo wanaag xaqdhowr wacan iyo dulqaad hidiyo dhaqan iyo xishood midii lagu xeeraye midii lagu xeeraye xurmiyo gaarashiyo wanaag xaqdhowr wacan iyo dulqaad hidiyo dhaqan iyo xishood midii lagu xeeraye midii lagu xeeraye xabiibtaan doonayay markaan xubiyey ku tago jirkaa xubin xubinu kaco xusuustaada qalbiga ku soo wada xaadirto xasilay xasilay goortaan ku helay xasilay xasilay xasilay goortaan ku helay xabiibtaan doonayay markaan xubiyey ku tago jirkaa xubin xubinu kaco xusuustaada qalbiga ku soo wada xaadirto xasilay xasilay goortaan ku helay xasilay xasilay xasilay goortaan ku helay xariirta la daawadiyo iftiinkii xamar bilaay xariirta la daawadiyo iftiinkii xamar bilaay xulkii quruxda tahee miyay xubiyey cid kale macaan ku xaqiiri kartaa macaan ku xaqiiri kartaa xariirta la daawadiyo iftiinkii xamar bilaay xariirta la daawadiyo iftiinkii xamar bilaay xulkii quruxda tahee miyay xubiyey cid kale macaan ku xaqiiri kartaa macaan ku xaqiiri kartaa
heesta xamar bile iyo fanaanka suldaan sayraar guhaad ayaad dhegaysanayseen iyada ayaan ugu dambaysay idaacaddeenii fiidnimo oo idinla socodsiinayeen maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur dhinaca farsamada waxaa inoo joogay maxamed cabdi xasan sandheere tan iyo kulan dambe dhegaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
intii xusulka ii xabaan xaqiiq ka sareeya oo dunida xay aan ku ahay xelkeennoo aan gutiyo qoskeennoon xumaan ka jiro ayaan ayaanu xilsaarnaahe xasilay xasilay xasilay goortaan ku helay intii xusulka ii xabaan xaqiiq ka sarreeya oo dunida xay aan ku ahay xelkeennoo aan gutiyo qoyskeennan xumaan ka jiro ayaan ayaanu xilsaaraahe xasilay xasilay xasilay goortaan ku helay